baradaana barnaamij tartan aqooneed oo uuna ka tirsansiyaana xaafado magaalada baydhabo dhuguysidayaal oo koley baa markaas gudagalaan qeybtii sagaalaad waa qeybtii siyeedaad ee tartan aqooneedka bilo barakeysan ee ramadaan hameenkii siyeedaad oo istuudiyaha warsaas tooses uu ku bahayo oo kan waliba miiska saaran lamada xaafadood shal eh tawfiiq e iyo deegaanka habre b mar labaad iyo kanaga tawfiiqa iyo deegaanka habre biyo uu ka tartamaysa arga doonaan welina barnaamijka tartan aqooneedka la diyaar ee muxudiin xasan maxamed muxudiin xusni mahasanta cabdulaahi aadan nuur
waa nin baryen weligiyaa fanin batay bulshoodiya israatee bilaan imade subanin baryey idigiya fanin batay bulshoodiya ihrate bilan imri barbartiya iska duubansay ili bushiitinaaytay ili bushiitinaaytay kaberituto
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiinfada dhegeystayaal ha ka dhowaada barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo uu ka waliba nagada doonta hamiinka siyeedaad oo tartankaasi toose uuna ka daadihi doona shabakada warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo taabagelinta barnaamijka tarta aqooneedka waliba isku kaaladeey walaalaha garab walaal shabakada warbaahinta warsan jaamacadda koonfurta soomaaliya barnaamijka uu ka weliba tartan xiise leh qura jeene oo ilaahay raalla kanagada xaafado shal ee tawfiiq ee iyo deegaanka haarabi mar lamaad tooba kanaga xaafado tartanka uu kan dhexeey waa tawfiiq ee iyo deegaanka haarabi barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan hamiin kasta lama xaafadood iyo ka tartamayeen lamada xaafadood tooba dul mara shuruucda barnaamijka ee weliba ku mid aha intii xaafad kasta xafanwaalada doonta intii su-aalo saddex jeer lankanaga faa'iidaysi wal fursad ee majarta xaafadii una halmar anweerna si degdega jawaabanku biiwaayta si dhaqsilayoonku gudabaana wakta may nahay saas oo kale shuruudo waliba ku mid aha xaafad kasta weli xaqanwaalada doontee toddoba su-aal wadarto guud ee su-aalona weliba nagda doonana tomiyo afar su-aal saas oo kale barnaamijka muto dareere iyo la ogoli xaafado waltabashaha walba dareeman antiyo haniila xiriiran iyo markaas diyaaran ee teleefon nambarka eberli hal shan konton iyo todoba ton iyo todoba labaatan teleefon nambarka isin hal xiriiri kortan hooba isin waltabasho ee dareentan weliba ha weyri kortana teleefon nambarka shan konton iyo todoba ton iyo todoba labaatan oo galanta kahay agaasimaha idaacadda hilaal sheekh shaceeb barnaamijkan qaabkaasi aan dareeri doona lamada xaafadood waliba ku cusdaane ixtiraam iyo deganaansho iyo isdhegaysi oo ilaahay raalla kanagada wali idmeelon ku mahadnagay tiimka guddiga oo xuseen cadaani iyo maxamed salaad iyo abwaan weerow iyo abwaan jaakole iyo cabdulaahi aadan nuur jecelow iyo farsamo yaqaanka bilaal hilaal sheekh shaceeb uu ka farsamada ninfadhi marka hore xaafadoo xaqiijee uu kantikhadka diyaarkeyn iyo in kale waliban weeray marka hore tawfiiq ee halow tawfiiq halow tawfiiq halow habare waayahay idamaasantiinsi wakhtigan ilaalidan weli kalesin kucodsadaan raadiyaalka dhawaaq shoontin oo ilaalidan hooyada raalakanaada si inis dheegna hallow jaakole miyaas buu ku leeyahay ايوه ايوه ايوه ايوه انا ويرو مدن ايوه waayahay idamaasantiin lama lama warqadood ee shal dhiibaan lamada abwaan oo tona ee ka qoran tona biyo ka qoran lamadaas lantuure qofkii haka toosta warqada ka qoranta ee iyo su-aalan ku horeeyay xaafadiis markaas jara ka bilaabaan marka horanta warqadood lan deedina xaafado ismi oo ka la jartan انا هابر وانت
anaa xaafada kale oo ku xigto towfiiq aa tawfiiq ayaa warqado shal fura
just I have warqad wijitas oo laha ka qori ee
Macna sheeg.
it mean- it means uh, Me.
it shows that uh, if I have a it shows you that uh, the past situation have a habra yes waayahay b general tawfiiq waayahay baasantiin taas macnasha waliba waa su-aalaanka horeyta uu ka intii la kadaha furi doona deegaanka haabara b waa hagaag su-aalogyo gudagalaana laakiin ka hor lamada xaafadooda fursad siiya min hal daqiiqa si daraansha oo muujiyan weliba aan weeray towfiiq halow towfiiq
Hello.
towfiiq ha dhowaada dareenkiin ku warama si uunan gudagalna barnaamijka halow towfiiq Hello.
ha dhowaada dareenkiin ku warama hal dagi بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أم بيكي جدا قال أنبرا ثم مرضى هم تنكوري وما ذكرت ما هو عن حاضر أم مرض الله على هذا أم تغييرت على الأنبرا أنه في الحديثين على كعب الأنبرا أنه أرضونه بي بيدي تدرس تواتل تبوادي شوف haddiina marnaa sinada mib waa lin iyo bishasid labaatan toddobaad joog halkala maasooda noo doona insha allah lama afarti far afarti joog labaadi saqafi haddiina marnaa sinada lagu deeyaa lama afarti afar afarti joog labaadi saqafi idin maasantiin aada warsan
halow haabare
alaaga warsan ha dhowaada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نفعنا على امور الدنيا والدنيا والصلاح والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم eedeedan faraxsan walaalahan tawfiiq iyoon tartanka uu kuna dhex marahay netherlana gacanfuran dhawaada taageerayaalkan kaasi on lambaron haka dhiibanamale marka mayay inkosaane taageero wacnasan leenoogilahay
waayahay eeda maasantiin lamada xaafadood weli sun ku codsadaana markale teleefanada hasiin dhiyaayan antii noo ilaalidan saas oo kale raadiyaalka isin idaacadda kula dareertan iyo teleefanada isin ka hadlaasan oo barnaamijka una kula dareerna antii shalay ilaalidan xaafadda towfiiq wali rajeene anti barnaamijka ixtiraamkan la ilaalidan hobun horsiin kuerna hornool hadla bliis xaafadda towfiiq iyo haabara su-aalanka horey tiyadka daha furo doogna haabara b halow haabare halow haabare
haloogaga warsan
haabara dhiga fura su-aalii koowaad ee tartanka uu ka oo diini e weli bandhiyaase sidatan sheeg magaaga saxaabigii kumid tahay tobankii jannada lanka bishaaray ee ankadambooy oo dhimada mar lamaad haabara weliba sheegaasana magaaga saxaabigii kumid tahay tobankii janaado lanka bishaaray oo anka dambooy oo amooda mar saddexaad haabara b su-aalo diiniyo dhegaan fura walibaan dhiyaase satan sheeg magaaga saxaabigii kuma tahay tobankii janaado lanka bishaaray oo anka dambooy oo amooda jawaabta siin ku rajeen insha allah
badinay hoy ayda koo badinay hoy buuga tartanka gargaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka gargaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway gargaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane alli badne alli badase tank babaniya अली बादले अली बादले संग बाबानिया बैंक मल फलायो पावल बरसी जेल लाल को बेमल फलायो पावल बरसी जेल लाल को मल फलायो पावल बरसी जेल लाल को مل فدايو هو البركي بجيت لكو
hallow haabare jawaabta
اللهم وفقنا الجواب نوصل في نفسي انت حاضر الدين سؤال السياسية دي ستين ويبنى غلاف ان شاء الله تعالى سعد بن ابي وقاص kanag jawaabta
سعد بن ابي وقاص sax iyo qalad guddiga
waayahay tartankii uu ka markaas ka bilaabday ee waa su-aalii horeykii ee ka bilaaba deegaanka habre ee
Habre B.
jawaabtay iyo ku biyan su-aalaas waliba wato sax ee walina iyo saas ka helena lama dhibcood لما دبعود يا حابر هذا أول لما دبعود أنا أبوان ويرو وأنا تاجركم هذا أول لما دبعود لكن هنون محضر يركورو ما بلكي لما دبعود أولا ما بسيم لكي هوتيل كها سابق إيجور كبوسس كهنون لك شاكي سدكور هيك شيء لونكم مرانا يا هوتيل غوريال يا سيم لكي هن كلام أنا شيرنا دون إن شاء الله
hallow towfiiq halo warkan
towfiiq dhiga fura su-aali lamaad ee tartanka uu ka yaasiin ka wajahan dhinaca kale nagadaasa su-aali lamaad oo diin iyo sheeg lankii dili xamza ibnu cabdilmudalib towfiiq dhiga fura su-aali lamaad oo diiniga weli bandhiyaase sida tan sheeg magaaga lankii dili xamza ibnu cabdimudalib mar saddexaad towfiiq sheeg magaaga lankii dili xamza ibnu cabdilmudalib jawaabta siin ku rajeen insha allah
ayl ko badinay hoy ayl ko badinay hoy buuga tartanka berka ku gal baratangaa jare buuga tartanka berka ku gal baratangaa jare koko bilawa hatta lis bilawe berka ay ku bane koko bilawa hatta lis bilawe berka ay ku bane अली बादले अली बादले संक बाबानिया अली बादले अली बादले संक बाबानिया مل فلايو
towfiiq هلا
jawaabta
بسم الله الحمد لله رب العالمين أنا حكيم أنا والعالم أدينا نشر التوفيق وعلى كل جهة نودون إن شاء الله وعش ابن حرب kanag jawaabta
وعش ابن حرب sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lamaad oo diiniye waana la weydiiyey tartamyaalka xaafadda towfiiqa ee jawaabtii uu ku biyeen su-aalaas weliba wato sax eh welin iyo saas ka helena lama dhibcood
اوكي توفيق وابلا وتي ويرو عاود عيتي يا مدح الى عن طولك اوجل يا هبا هاي لما دبعود هل دبعود بهاي دو كل يبي يا عبد الرحيم عكاش ها دبع لك على بهاي دو كل يبي بهاي دنتيغا اسكول كمولن اوكي شغورك شغل hallow haaware halo radio one
haaware dhegaan fura su-aalo saddexaad ee tartanka uu ka dhini kala nagdaasa su-aali koowaad oo biology ah weli bandhiyaase satam weliba sheegaasana isirka tamarta marlamaad haabar b su-aalo biolojiga ee dhegaan fura weliba sheegaasana isirka tamarta mar saddexaad weli sheegaasana isirka tamarta jawaabta sin kula jeeyaan insha allah
ayluko barinay hol ayluko barinay hol buuga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare koko bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee अन्नी बादने अन्नी बादने अंक बाबनिया अन्नी बादने अन्नी बादने अंक बाबनिया mal fadayo oo wal barsi ojeelgaalku mal fadayo oo wal barsi ojeelgaalku mal fadayo oo wal barsi ojeelgaalku mal fadayo oo wal barki bajeegaalku
hallow haabare
halo radio one jawaabta bismillahi raxmaan raxiim waa tartamayaasha deegaanka xaawata b aan u soo siyaasadaaaase saan oo dhan lajeed iriida
codkiina korin qaada jawaabtana kanag
sarasiyaasiyeedkana furan nime banagdaase saan oo dhan lajeed iriida
sax iyo qalad guddiga
waayahay ee, su-aalii hayti su-aal biology waana la weydiiyey tartamyaalka
Habar B.
deegaanka habre b jawaabtiga ku biyeen su-aalaas weliba wato sax aan hayna hallow towfiiq
هلا ورسم hallow towfiiq
هلا ورسم waayahay سؤال فيتي جوابتي أجل سنين ويبغى hallow towfiiq
هلا ورسم jawaabta
أقوى
jawaabta
أقوى
kanag
أقوى إنرجي sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii deegaanka habre b hahre marti waliba lagu wareejiyey tartamyaalka xaafadda tawfiiq e jawaabtada tawfiiq e ayoona dhiibeen weliba wato sax aan hayna
Hey, Wero.
Hmm.
Abwan Wero.
Yes. What do you mean?
Jawaabta.
Tell.
Taan la sheegay.
Eh, faa'iido ama lamse aan aadayn wax live.
Ya, Aan ku faa'iidaa mas aadayn wax live.
warsadaa jawaabta.
isirka tamartal Ya eh, gumbu.
Jaakol.
Isirje ku meelaha ku jeedi gumbiyaha ku jeedi.
Jaakol. Jawaabta.
كمان مين هاي ولا ولا والله مين هاي Waayahay ha تعال معي guddiga
سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا سورسي كشافي آسي قدق سؤالو ورسن ويبا سورسي كشافي آسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahaya ee su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda ama ero deegaanka habre b ku noogan weliba lagu wareejiyey tawfiiq e tawfiiq e iyanu saas oo kale ma ku faa'iidaysana su-aalaas oo biology hayt waanan dhiyaasi sheeg isirka tamarta jawaabtuma banagadaase iriida elesdhe ama cadceeda elesdhe walina hadhawaayay su-aalaasa tartamyaalka habre b iyo osaas jawaabta ku dhikeen walina iyo ka sheegaynaa iriida shaleediye eleyskiya ku tabeen welina jawaabta rasmi iyo nagadaase iriida eleyskiya eleyskiya
hallow tawfiiq halo warsan su-aale afaraad ee tartanka uu ka diyaar garooba dhinaca kale nagdaasi su-aali lamaad oo biolojiye welibandiyaase satan sheeg maadada geedka cagaarka ka dhikow ada oo ka sheegaase af soomaali towfiiq ee dhiga fura su-aala welindhiyaase satan sheeg maadada geedka cagaarka ka dhikow ada oo ka sheegaase af soomaali towfiiq sheeg maadada geedka cagaarka ka dhikow ada oo ka sheegaasa af soomaali jawaabtasin ku rajayaan insha allah hallow towfiiq
halo warsan jawaabta bismillaah umoda tartamyaalka xaafada tawfiiq su-aalasayt markan haqshuro ina jawaabteedan ay u dambeya insha allah afingiisa dinugsheen oyba waa kalorfil af soomaalina oyba waa cagaariye kanag Ama jawaabta agaarside agaarside
jawaabta af soomaaliga kanag
cagaariye sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aal la weydiiyey tartameelka xaafadda tawfiiq ee waan haytay su-aal biolojiya jawaabtay ku biyan waribwa toob saxe walin iyo saaska helena lama dhibcood براس يا توفيق ها نقل ما عنا سينكو سوايا كريم لما تبعد توفيق ما يبقى سيكدي بي قايا طلع يقولي ما مراح اسكولك موديل تنكر قيبا سينتكي انت اتشعو حافظها توفيق
hallow haabaran halo raya warkan
haabaran diyaar garooba su-aali shanaad ee tartanka uu ka dhinin kala nagdaasa su-aali koowaad oo kemistri e weli bandhiyaase satan isku dhiska yamiba ka jare konton ili dhabiisan shan boqolkiiba oo kaaliyum ah siyeed dhabiisin toddoba boqolkii oo kaarboon ah iyo soddon iyo afar dhabiisin siyeed boqolkiiba oo oksijiin culeyshaan raadi naaneystiis anka fudud marlamaadsiinkanaway haabare isku dhis maybaa ka jare konton iyo li dhabiisin shan boqolkiiba oo kaaliyum ah siyeed dhabiisin toddoba boqolkii oo kaarboon ah iyo soddon iyo afar dhabiisin siyeed boqolkiiba oo oksijiin ah culeysaan raadi naaneystiis anka fudud mar saddexaad tobasinka habara su-aalo kemistriyu isku dhis maybaa ka jare konton iyo li dhabiisin shan boqolkiiba oo kaaliyum ah siyeed dhabiisin toddoba boqolkiiba oo kaarboon ah iyo soddon iyo afar dhabiisin siyeed boqolkiiba oo oksijiin culeysaan raadi naaneystiis anka fudud jawaabta sinku rajeeyaan insha allah
ayluquu badinay hoy ayluquu badinay hoy buuga tartalka bergaa ku gal baratangaa jare buuga tartalka bergaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane anni badane anni badane tank babaniya अली बाद में अली बाद ए संग बाबनिया बैंक मल फलायो वल बरसी जेल गाल को बेमल फदायो हो वल बरसी जेल गाल को बेमल फदायो हो वल बरसी जेल गाल को बेमल फदायो हो वल बरसी जेल गाल को
hallow haabare
halo raya warkan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب نص أرسلناك تيغان كحابرة سألت من ذلك قوشورة نبا نقداسة كاليوم كاربونيت
kanag
كاليوم كاربونيت sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartameelka deegaanka haabra b waan haytii su-aal kemistriya jawaabtii ku biyan su-aalaas waliba wato sax ee walin iyo saaska helena lama dhibcood
weero lama haye dhibcood lama dhibcood haabara henshaal ijaal isan oo raalle dhibcooyin inka hagaaga hasan idaraaban tubay usi haabarga guuraayaho meelle hanjidan haabara guul
waay waayahay abwaan weero ciidan maasante su-aalaha daraarta waliba iskulaha xaafadda tawfiiq ee hallo tawfiiq hallo tawfiiq halo raadi warsan
waa hagaag su-aalo sh- lixaad ee tartanka uu ka dhiga anfura weli bandhiyaase sidatan isku dhiska oxide cobram oo cudheesiina ayi tomi-i kow dhabiisin afartan iyo toddoba garaam yamadi la yaraay biye sagaal dhabiisin tomi-i li garaam oo cobram eh raadi naanaysta fudud ee isku dhiska marlamaada siinkanaga towfiiq isku dhis ee ox oxid oxid ox oxide cobram oo culeesyeena eyitum i kow dhabiisin afarti toddoba garaam iyo madili yaraay biye sagaal dhabiisin tumili garaam oo cobram eh raadi naanaysta fudud ee isku dhiska mar saddexaad toobana kanaga su-aalo welibaan dhiyaase satan isku dhiska oxide cobram oo culeesya eyi tumu i kow dhabiisin afarti toddoba garaam iyo madii li yaraay biye sagaal dhabiisin tumu ili garaam oo cobram ee raadinaanaysta fudud ee isku dhiska jawaabta siin ku rajeen insha allah
buuga tartanka barkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka barkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe dalka ay ku bane anni badan ee anni badan ee kan kababaniya anni badan ee anni badan ee kan kababaniya been mal fagayo oo wal barsi bajeelgaalkoo mal fagayo oo wal barsi bajeelgaalkooy mal fagayo oo wal barsi bajeelgaalkooy mal fagayo oo wal barsi bajeelgaalkooy
hallo tawfiiq halo raadi warsan jawaabta بسم الله اللهم وفقنا الجواب كوبر اوكسايد
kanag jawaabta
كوبر كوبر اوكسايد
towfiiq jawaabta kanag
كوبرم اوكسايد
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali la weydiiyey tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee waa nahay tii su-aal chemistry ee jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas weliba waa toosax ee welinayo saas ka heleena lama dhibcood
توفيق جراسيا اوكي جراسيا ملة قد ما ما تدين لما دبعوت وعين كل دبي هل دبعوت ما يباسي في دبي ما ملا حافتك توفيق دبعوا لك هلا وعين كل دبي يحبون غيره ما يا نينكو صاحبك إذا كل دبي رالي هذه يا أو لها يو بالأوف تايلور أو سارتوريا ويل أو بيلودن يا آهي Hej, nej, det kommer vi till Helsing. Ja, okej. Vad man säger till.
su-aalaha dareerta welibaa laha xaabare b halow xaabare halo aade warkum xaabare dhiga fura su-aalaha siinka dareerta waa su-aali koowaad oo fiisigiisa dhinaga kale nagdaasa su-aali toddobaad ee tartanka uga welibaan dhiyaase satan xoog lixaad shay lama ogayna iyo kadhi shay rufshay deerow lama boqol iyo konton kilogaram oo ka dareeri xawaaro bilow ee oo dhan labaatan mitir bir second waana aan bedeli soddon mitir bir second muddo dhan shan second xasaar culayska ama xooga kadhi shaygaas marlamaadsinka nogoy haabra b dhaga furas waa su-aal fiisigiisa xoog ama culays lixaad shay lan ogayna iyo kadhi shay cufshay deerow lama boqol iyo konton kilogaram oo ka dareeri xawaare bilow oo dhan labaatan mitir bir second waana bedeli soddon mitir bir second muddo dhan muddo dhan shan second hasaar culayska kadhi shaygaas mar saddexaad xoog lixaad shay lan ogayna iyo kadhi shay cushay deerow laba boqol iyo konton kilogaram oo ka dareeri xawaaro bilow ee waana dhon labaatan mitir bir second waana bedeli soddon mitir bir second muddo dhon shan second hasaar xooga kadhi shaygaas jawaabta siin ku rajayaan insha allah
buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berjai kubane alli badane alli badate hank babaniya alli badane alli badate hank babaniya Deng mal fadayo ho wal barchi bajer gal ko Deng mal fadayo ho wal barchi bajer gal ko mal fadaayo maa wal barki bajeelidaalko mal fadaayo maa wal barki bajeelidaalko
halow xaabare
halo aade warkum jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم وتعجيز اللهم وفقنا الجواب ونوطق سناس جيران كحاورة دي كان نسأل جاكم جسورين ببنا غراسة كان بغل نيوتن
codka koranqaadka nag
كان بغل نيوتن sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii fiiskiska hayti ee la weydiiyey tartamyaalka deegaanka haabra b jawaabtii uu ku bixin su-aalaas waliba wato sax ee waliniyo saaska heleno lama dhibcood
haabara lama lama dhibcood lama dhibcood guurtime aruurtimen guurasa agwaane لم عبد نوتي no no no no nyanti nyanti haabara lama dhibcood may basin dhigkay suuq weynaga ee magaalada dhaftiya ee oo habara gudaashaga
waayahay dhextaal kubacda towfiiq diyaar garowtay su-aalaha dareerta insha allah
waa u subaanin baryay keliyaa fanin batay bulshoodia israatee diraan imadee waa subaanin baryay keliyaa fanin batay bulshoodia israatee diraan imadee badbadhiya iska duubantay ilii bushiitinaykay
hallow towfiiq
halo radio wasa towfiiqan diyaar garooba su-aalo siyeedaad ee tartanka uu ka dhiniga kala nagdaasa su-aali lamaad oo fiisigisa weli bandhiyaase sitan xoog deerow boqol iyo labaatan newton yamay baa ka dhiyay shaylin ogayna xagal ku kordhi shaygaas maybana dhiyay barbixin ama maybaa jaray toban mitir howlo la qobdi maybwaa sagaal boqol juul sheeg xagalo isu xoogaasay ku kudhi shaygaas markale sinkanogay towfiiq xoog deero boqol iyo labaatan newton yamibaa ka dhiyay shaylin ogaayna xagalo ku kordhi shaygaas maybana dhiyay barbixin deerow ama maybaa jaray toban mitir howlo la qobdi mayb waa sagaal boqol juul sheeg xagalo isxoogaasay ku kudhi shaygaas mar saddexaad toobakanaga towfiiq dhiga furaa su-aalastiiyadaad ee fiisigiska ee wali bandhiyaasa satan xoog deerow boqol iyo labaatan newton yamibaa ka dhiyay shaylin ogayna xagalo ku kordhi shaygaas maybana dhiyay barbixin deerow ama mayba jaray barbixin deerow toban mitir howle la qobdayna mayb waa sagaal boqol juul sheeg xagalo usa xoogaas ku kordhi shaygaas jawaabtasin ku rajeen insha allah
ayluku badinay hoy ayluku badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee kababaniya alli badane alli badane kababaniya beng mal padayo hawal barsi bajelgalko mal fagaayo hoo wal barti baje lagaalakooy mal fagaayo hoo wal barti baje lagaalakooy mal fagaayo hoo wal barti baje lagaalakooy
hallow towfiiq halo radio wasa jawaabta allahuma wafiqna jawaab afartii kow dhibic afar digri kanag jawaabta afartii kow dhibic afar digri
mar saddexaad kanag
afartii kow dhibic afar digri
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lumeydii tartamyaalka xaafadda towfiiq ee jawaabtiyo ku biyeen su-aalahaas weliba wato sax aan hayna hallow haabare
halo radio wasa jawaabta
bismillahi raxmaan raxiim
una tartamayaasha deegaanka xaawira d m joogta dugsigeena banagdaata afartii siyeed dhali konton u dugsigeena
waxaad ka koran qaad jawaabtana kanag
afartii siyeed dhali shan sagaal digri sax iyo qaalad guddiga
waayahay su-aali iyo sheego waayen tartamyaalka tawfiiq ee weliba lan wareejiyey si ku faa'iidaysi ahaan tawfiiq haddii ay ku jawaabo waaytii deegaanka haabra b haabra b jawaabta iyo ku biyan su-aalaas weliba wato sax aan hayn hallo jaakole
hallo jaakole
jaakole mesin war haabari iyo tawfiiq ba haku noogeen Mm.
qoorti iyo gidile biyaan warow
mana saay lan hoogle meelka ku filayo ya lan hoogle meelka ku filayo may marku walaa wal hoogle lan uweena meerna walaa langu Haya.
walaadu may uglata langahaayan lan hoogle meelka ku fiihaayo ha baaquri irfadi wali usoran jijibiyo may kale iska haysan waayahay sax iyo qaalad guddigaas yaan insha allah
su'aalii kasuwaytan lamaadii saf su'aalii kasuwaytan lamaadii saf waybaa suursi ku shaafiyaase gudbiga su'aalo warsan waybaa suursi ku shaafiyaase gudbiga su'aalo warsan gudbiga su'aalo warsan gudbiga su'aalo warsan
islamarkaasna loo warsay tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee ooyo ku jawaab waayana ku faa'iidaysanaan hordhigay tartamyaalka deegaanka haaware b ooyana ku faa'iidaysado waayeen su-aala su-aan dhiyaasi sidataan hoog deerow boqol iyo labaatan iyo ton ya mayba ka dhiyay shay usilan ogayna hagaadhu isku ku dhiyow shaykaas mayna dhiyay barabixin deerow tumometer hooli lagobadina may haytay mase ataa sagaal boqol joog haddaba shaag hagaadla shaygaas isku ku dhii hooga su-aalaas jawaabtee may banagdaase afartii iyo kow digri iyo afar minit afartii iyo kow digri iyo afar minit meelad tartamyaalka tawfiiyo ku eraan afartii iyo kow dhibic afar digri ku eraan maybwa afartii iyo kow digri iyo afar minit yaa nagadaasi jawaabta saxda
waayahay ida maasanta xuseen meelasay waliba ka kaana su-aaloogii labada xaafadood qayb uga dambeeyaan ay dhammaan qaadka ka sii jireen dhagaystayaalka iyo fursadaasho siyaana dhextaalka ee saalan koreyta uu ku waliba waa weerow magaashay saddexan su-aalo koowaad dhagaystayaalka waliba lakufadeey weerow magaashay saddexan dhagaystaha aan ka horreeyey iyo siyaa halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته raadiyaa isku dami ama isku gaabe
شعبي
haye ee, magaaga
راي الفتاح يجيل في الإيران حاضر raadiyaha dami ama isku gaabe walaal
إيه لهم غير يجيل sanqartahana deerahayd hadde ee, horan gudagal barnaamijka hobla daraab
weeru magaashii ka daahnay buu ahaa taageera weyn deegaanka habre dhere
waay iyo eedam waayahay dhegeystaha kaliyasi halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal maaga xaafada
يوسف صلاة علي عبد الولاد maaga kanag
يوسف صلاة علي عبد الولاد haye barnaamijka la daraabteen
آه haye horan gudagal
فارح حسين هادي أبو عميرو
yaa kanag فارح حسين هاجي يا ليلى ويرو
waayahay hallo wero magaca kanag
فارح حسين هاجي waayahay nambarka
لما lama ليدي لما liidii lama كونتي إبرال konton iyo
كو إبرال konton iyo kow ewer hal waayahay eeda mahadsanta xaafadana
سلسلة كلها wali wadaag waayahay eeda mahadsanta jawaabta si sax aan sheegtay su-aalo lamaad ee dhegeystayaalka kuna dhadhikaana iyo waliba ataa xuseen haye waa su-aal mahmaah ah Mhm.
oo waana su-aal xikmad xambaarsan oo xusniyo Hay.
haddii dadweynaha aan bayaanina mayba waa ka dhawaaqana laakiin macnaha guud lanlijeeda Yo- yo sharaxaya.
yo sharaxaan lagu fade Mhm.
dadweynaha Way.
su-aalan mayban dhiyaasa sidatan abakaar shuukile eentisa gadamaas dadweynehu haddaba dhegansada abakaar shuukile Mhm.
eentisa gadamaas meydhakooda waayahay dhegeystaha koowaad iyo siyaana bal si nasiib sheey aan tijaabi halo asalaamu calaykum walaal magaca iyo xaafadda
محمد حسن إسحاق حافظ مصر maxamed tahay barnaamij la dareerte
آه wadon guda gal
نحن ضد قدمه
kanag
نحن ضد قدمه
naaf may gadameh نرسي نرسي nabar shee gadada miya آه waayahay jawaabta si saxa magshaagna laakiin saadan iska deesheeda maasanta dhegeystayaasha kale iyo fursad sii doona halo asalaamu calaykum magaca iyo xaafadda raadi aadaamiya walaal magaca iyo xaafadda hayaa kanagati jawaabta haya xuseen kanag dhuusay wakin kanagay haddii aan kalagna dhegaystayaalka mayb waa dhiga fura abakaar shuukale eentisa gadamaasa abakaar shuukale eentisa gadamaasa meylika jeeda jawaabta haya kanag jawaabta ee haye waayahay eeda umahadsanta ha- magaca kanag cabdifataax muxudiin deegaanka habar teleefonka lihe lixdun afartun sagaal iyo kow miya nambarka kanag mudokal eeda umahadsanta si sax ee aan sheegtay jawaabta xuseen hay
no jawaabta maasha allah Mhm, Eh, dhegaystahaasi saxee unku jawaabi mhm, su-aalana waa su-aal xikmadaysan ahayti mhm.
Eh, haddii marba la keero abakaar shuukale eentisa gadamaasa Mhm.
lanka haddii sheygu uu saleeyey macnaha gadow Mhm.
oo lankana muuqaal shay bulshada hegshay uu salan la liidow ku ey Mhm.
runtii may buu ahaa lan walaashay gaadoomale laakiin haddii uusa damac iyo inshaada reer magaalnimo uusa geliyo kastoo is shuuta shuutay Mhm.
macnaha may buu walaashay lambaal marowdha heblo wala ku gadi daa wayna sheega maa marka iyadan mahadsiin dhegaystahaas oo hawrahan oo wacaysa sax ayaan ku jawaabay jaakol hay makin bay okay way mo jaakol adii baa laku weydiiyay horta abakaar suukida eegsiga galamaad weynigi jeeyo Hmm, نو يعني أم داس أبكار عطفين علي مم.
نو وقاب إنه صور ساحر لها إيه ولكن هي دوب إنه عاشق شبشق إيه ودقيق أنا عيو كيف أي.
يجيل haye ولا يسوي مداس هاي قال ما يا عمر haye مباريان kasi بس أسلوب قنع يدك أي.
شاعر إيه mhm, انحرك إيه قربو جلجلي أي.
ولا شيء ما ما شيء أي.
انحرك هجيزة.
إيه هجيزة ولا شيء قال ما وين توصل haye laakiin isugu loo gaabanaayay foorhumaay Haye.
oo intawanhaye kooye walaalahay ar way moodanay haye ah okay waay weera waak
weerow ediyolaiman bayo hatire kashay gaadaay wosheeru waale alaabtisula ku tabay mas aruursada horta hadda karkoo gaadaay haye meen bayo waan woshe gidaanka in dheegay waan yow majisbahaye mas hata dhigay hataa maya magidbaa gidaankoo dheegay isu waan haye ah
waayahay wali u damagehe mooshan walnamakin sheegin waniin sheeganaa damagya taawe waayahay hameenkii lamaato ganaaxani marka su-aalogii lamada xaafadood deeganayaan inta khadka ka jiran inta kala xaqiijiya walibaan weeray towfiiq halow towfiiq halo wartan
halow haabare halo daaga wartan lamada xaafadood a xaqiijiyaan inta khadka ka jiran halow towfiiq
halo daaga wartan
halow haabare
halo daaga wartan waayahay dhextaalku bacda nisnagada doon insha allah
subaanin baryay iriiryaa kanin batay bulshoodiya israatee bilaan iimidee waa subaanin baryay iriiryaa kanin batay bulshoodiya israatee bilaan iimidee Thank you.
waayahay barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal ku guda jirnaa su-aalo sagaalaad iyo gudagala doona ntrit ee astaantasink dhereynina kuraar lahaada arrimo xaliyaani dartiye balse su-aalogii iyo hor sii wadaan insha allah su-aalo waliba laha haabar b halow haabare habaro su-aalo sagaalaad oo xisaabe dhigaan fura weli bandhiyaase satan xero la kaxananayow xayawaanada yamiba ka jara goronyo iyo bakayle haddii madayada lukutiri ama madaga lukutiri may buwatumay afarmada haddii lugaad lukutiriyona may banagdaayana afartun lugaad sheeg inta goryo e iyo inta bakayle ee ka jara xerada haabara dhiga fura mar lama toobasinkannaga su-aalo xisaabo xero la kaxanaanayo xayawaanada miba ka jara goroyo iyo bakayla haddii madaga lagu tiri maybanagadaayana tumi afarmada haddii luga laku xisaabona maybanagadaayana afartun lugaad sheeg inta goroyo e iyo inta bakayle e ee ka jara xerada mar saddexaad haba robisonkanaga xero la kaxanaanayo xayawaanada mayba ka jare gorayo iyo bakayla haddii madaga laku tiri mayba iska ina tumi afarmada haddii luga laku xisaabona mayba nagadaayana afartun lugaad sheeg inta gorayo e iyo inta bakayla ee ka jara xerada jawaabta siin ku rajeyaan insha allah
buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jaree buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jaree kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee baabaniya ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಸಂಗ ಬಾಬನಿಯ ಮಲ್ ಪದಾಯೋ ವಲ್ ಬರ್ಸಿ ಬಜೇರಗಾಲಕೋ बेमल पगायो हो वल बरसी मुझे लगाल कोई बेमल पगायो हो वल बरसी मुझे लगाल कोई बेमल पगायो हो वल बरसी मुझे लगाल कोई
hallow habare
هلو هذا وقت jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب مطر نفس كيان تحاور الجيم أنا سؤال السياسي سين وزن علاقة أرد أن نضغط الجيل لكور لبقي لكور
waxaad ka koran qaad jawaabtana kanag ما يبقى تجربة هذا أساسي لبقي لكور saxiyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabtahay ti ee sagaalaad uu ka tartanka weliba la weydiiyey deegaanka haabare b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas weliba wato sax ee walin iyo saas ka helena lama dhibcood anoo hurdaaya weerow hoori ama wartaasi ha dheegi hidafaha ere ha buudle stuudiga ha gale haalkeen ha fadheeda hinshaalku ona dhigda beereeriba mayleeba halka bala kulme lama dhib ooda haabare hele anugu hanuumiska daahaya ayba ay kahabare kasaase cabdinaasirow iyo kahabare cabdinaasirow laakiin stuudiyaha idhatumay baan dhiibay nuur amoor ya qaada owsuuna kasama doono cabdinaasirow
hallow tawfiiq
هلو راديو ورسم tawfiiq dhigaan fura su-aalii tobanaad ee tartanka uu ka walanan dhiyaase satan waana su-aali lamaad oo xisaabe langyame baa gadaday afar dhalan iyo shan buug mebaana ka gadaday qiimo dhan afartun shilin mar lamaad meba gadaday haddana saddex dhalan iyo laba buug mebaana ka gadaday qiimo dhan labaatan iyo saddex shilin mayu qiimuhu use ka fadhi halkii galan iyo halkii buug tawfiiq dhiga fura su-aali lamaad oo xisaabe walendhiyaase satan langyami bagadaday afar galan iyo shan buug mibakagadaday qiimo dhon afartun shilin mar lamaad mibagadaday haddana saddex galan iyo laba buug mibana kagadaday qiimo deerow labaatan iyo saddex shilin mayu qiimaga use ka fadhi halkii dhalan iyo halkii buug mar saddexaad tawfiiq su-aale lamaad oo xisaabtay hoobakanaga sandhias lanyame baa gadaday afar dhalan iyo shan buug mebana ka gadaday qiimo deeraasa afartun shilin mar lamaad meba hatana gadaday saddex dhalan iyo laba buug mebana ka gadaday qiimo dhon labaatan iyo saddex shilin mayu qiimaga use ka fadhi halkii dhalan iyo halkii buug jawaabta siin ku rajeen insha allah
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka bergaa ku gal baratanaa jare buuga tartanka bergaa ku gal baratanaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berka ay ku banee kow bilaawa hataa liis bilaaway berka ay ku banee ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಕಂಕ ಬಾಬನಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾದನೆ ಕಂಕ ಬಾಬನಿಯ fadaayo waa umal barti ujeedadaa la koon been mal fadaayo waa umal barti ujeedadaa la koon
hallow towfiiq
halo raadiyo warsan jawaabda
halki galan shilin halki buugna arba shilin kanag
halki galan shan shilin mhm.
halki buug afar shilin sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aaliyo tobanaad oo markaas la- ku mid ah su-aalo uu ka isla markaasna hayta su-aal xisaabe la weydiiyey tartamyaalka towfiiq ee jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas towfiiq ee weliba wato sax eh lama dhibcood towfiiq ee توفيق قراسي أدبا وما سنتين What do you mean?
هو قاعد ساب ثم كنت جواب تي ورت وير من كان قال بس What do you mean we are?
ها لما نبعد تو وين باسين قديمي ها امسي اشكى توفيق Misgeeladiisa ku jawaabasa.
توني وين با سي قديمي يانكو صاحب كي واك حولي قالوا هذه قول يا رو ولا راح دور عبد السلام اوكي
Arwe.
مسجيلي برد يتدبول شو او شو دنيش بتكون شامبول يكون تنشي للأمة او هاد أرتك دي اوكو كلها ترنك قبل ما تدفرق لها زي حسابي ولا هم انا اي اللي يمين ليلة او معناها
hallow habare Hello, Radio Watson.
habara su-aali tumi koowaad ee tartanka uu ka diyaar garooba waana su-aal taariikhe weli bandhiyaase sitan sheeg sanadii iyo beliile dooradii madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meeldeerka hayti ee soomaaliya ilaahay u naxariisaa cabdulaahi yuusuf axmed su-aalo tumi koowaad habar b dhega anfura weli bandhiyaase sitan sheega sanadkii iyo beliile dooradii madaweynagii hore ee dowladdii ku-meeldeerka hayti ee soomaaliya ilaahay u naxariista cabdulaahi yuusuf axmed mar saddexaad sheega sanadii iyo beliile dooradii madaweynagii hore ee dowladdii ku-meeldeerka hayti ee soomaaliya ilaahay u naxariista cabdulaahi yuusuf axmed jawaabtasin ku rajeen insha allah
ayluko qarinay hoy ayluko qarinay hoy buuga tartanka bergaa ku gal baratanaa jare buuga tartanka bergaa ku gal baratanaa jare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berkai kubane anni badne anni badate tank babaniya अली बाद में अली बाद ए अंक बाबानिया मल पढ़ायो हावल बरसी बजेर लाल को मल पढ़ायो हावल बरसी बजेर लाल को مل فدايو وال بركي بجيل جالكو مل فدايو وال بركي بجيل جالكو
hallow habare
Hello, Radio Watson.
jawaabta
Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma sabna jawab. Motor kinaj degan ka habre. Eh, habre Peter darajat biskina banagate. october lama kun iyo afartii
kanag
tobankii october lama kun iyo afartii
jawaabta kanag
tobankii october lama kun iyo afartii
sax iyo qalad guddiga
waayahaya su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda ama deegaanka habre b jawaabtii uu ku biyan su-aalaas weliba wato sax eh walin iyo saaska helena lama dhibcood
يا هابر لما دبا المناسب كده وقت ما اهتاركم كنوا وقوا korofanka toostay weerar kunogan taasi amal ha igu fiiriya islaan maslaamad dhibood inaha marhan ani duurta fadaaysa lamaak indiidina lamadan dhibood haa weri beer waana ayban dhiin fadaayka saayka anu abwaan weera lamadan lamadan dhibood mayba ka hawlay reer haawar lankuma ee abdifatax saaxibul haawara ee abdifatax isin sheena leerow bul haawara
hallow towfiiq loo raadiyo
towfiiq su-aalo tuma i lamaad ee tartanka oo ka diyaar garooba waana su-aali lamaad oo taariikhe welibaan dhiyaase satan sheeg sanadii iyo bili is casili madaweynadii hore ee dowladii kumeeldeerka ilaahay naxariisa cabdulaahi yuusuf axmed sheeg sanadkii iyo bili markii us is casili madaweynagii dowladii kumeeldeerka ilaahay naxariisaa cabdulaahi yuusuf axmed towfiiq markel hoobaknaga su-aalo sheeg sanadii iyo bili us is casili madaweynagii dowladii kumeeldeerka ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatalis bilawe berka ay kubane alli badane alli badate tank babaniya alli badane alli badate tank babaniya beng mal pagayo hawal barshi bajel galko beng mal pagayo hawal barshi bajel galko देख मल सजायो मल बरकी बजेल गाल को देख मल सजायो मल बरकी बजेल गाल को
hallow towfiiq hallo raadiyo warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب لوادي ثلاثة ديسمبر لما تكون فيك kanag
لوادي ثلاثة ديسمبر لما تكون فيك sax iyo qalad guddiga
su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda towfiiq ee jawaabtii uu ku biyen weliba wato sax eh lama dhibcood towfiiq ee
توفيق جنرال اي ودي من توفيق اوكي لما دبعات وحايد كدبي خد بعد وحايد كدبي قدوميها حافظة توفيق كو حلقة كرنا أنا قاعد تعبان أنا بعبا يبا أوكي ها توفيق آه.
هل يا سمعنا توفيق هذا ولا تو
weerarhay haa hubna alxamdulilah walkaya dhama kabna nabidaano iyo bida mahadle way miyermiyaasaduwa sideew
su-aalun weliba lahaa haabar halow haabare waayahay su-aal dhaqan aan diyaar garooba haabara b waana su-aali tumi saddexaad ee tartanka waliin dhiyaase satam sheeg macanaaga ereyga maran marlamaad sheeg macnaaga ereyga maran mar saddexaad sheeg macnaaga ereyga maran jawaabtasin ku rajeen insha allah
buuga tartanka bergaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka bergaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee kow bilaawa hataa liis bilaawe berkaa ay ku banee anni bahadane anni bahadase tank baabaniya anni bahadane anni bahadase tank baabaniya mal falayo wal barshi bajeel laalkoo mal fagaayo wal barki bajeedhagaalkoy mal fagaayo wal barki bajeedhagaalkoy mal fagaayo wal barki bajeedhagaalkoy
halow haabara
هلو بعد وقت jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم الله أعطينا جواب أنا ترتنا كيان حاورة دي أنا سر سياسي من أفسر إني وأنا راسه على نات قال ورد كتب وان دي إن إنهم لفظ ليرم مرن
xodka koranqaad kanag على على قال ولا نات نات ورد كتب وان ما دي جنون لفظ يمرن ليرم sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lu weydiiyey tartamayaalka deegaanka haabara b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaasa weliba wato sax eh lama dhibcood haabare buud control haawara lama dhibcood sahay hibidka saaradahan shirka dhulka dejiya lama dhibcood aan aanka ilayka nagay hahano yaako lama dhibcood iska hadliyaase walaalo ya arrintan fadon yuh lama dhibcood may ba an dhiibay abdinaasarow
dhamaystay halow tawfiiq هلو راديو وطن su-aali tumi afaraad oo nagadaasati inka damboyti ee tartanka uu ka dhega anfuraa dhiniga kale nagadaasa su-aali lamaad oo dhaqan e walin dhiyaase satan sheeg macnaaga erayga linga sheeg macnaaga erayga linga tawfiiq mar saddexaad sheeg macnaaga erayga linga jawaabtasin ku rajaan insha allah
ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare buuga tartanka berkaa ku gal baratangaa jare kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee kow bilaawa hataa liis bilaaway बने अली बने अली बने अंक बाबनिया अली बने अली बने अंक बाबनिया mal fagayo wal barshi jeel gaal ko mal fagayo wal barshi jeel gaal ko mal fagayo wal barshi jeel gaal ko बेंगमल पधायो हो उवल भर की मुझे गाल को
hallow towfiiq
لو رأي ورطة jawaabta
joogtayna hadda sideeya bukurka ama haanto oo aanada lagu rahow guruurka abshiga maydhaw halka marow iyo ma dheere
kanagba
bukurta ama haanto oo guruur dib rahow yaal wa aanada umeya wa afjiga halka marow oo dheere marag dheere me
sax iyo qalad Maayre guddiga walaal halka marow leh.
waayahay su-aal liili weydiiyey tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee waan hayti su-aaliin dambeyti oo ka jawaabtay oo ku biyan su-aalaas waliba wato sax
هاي
ee walinayo saas ka helana lama dhibcood يا مصح ويقول أتأوه اوكي توفيق لما نبعد عرب ما هل وعايز قولي بي ما قلت هو هل وعايز قولي بي قلت ما.
نظام تايلور فاكتوريها وين هل وعايز قولي بي عبد السلام ولا لها دور ربع اوكي
عرب ما قال لك وين Microphone ka.
إيه ما قال لك يلقى الحمد لله قلت لي لو كنت بوجي قولي سيدي Aha, كل لان كل كهود يزدوا أنا بقول دي جام تعال aha.
أذين إيه هين في ريها كده لما هم يبني هذا يبني فرنسا وعند هذا إن شاء الله waayahay su-aalogii meele ka dhammaadeen gabadh xaafadood qadkaniga sii jiraan guddiga iyo ku sugaana natiijada ilaa xilligaas waliba siyaane lamada abwaan iyo min wali weydii doona hal su-aal wali ka bilaabay weero weliga guddoomiye koox sportis ama tababara koox ciyaartooy nagatay أنا ما ha بنونك ربطك كوه ها Androm فايت Crop.
ستريت كوه ذل عروة مدو قدومين هاي haye أو هاجي شاكش أبنا مكاسي تاو بارك هاي haye فين ما يفاس ما نو كوه دانا انتو إذن هاجي شاكش أبنا هذا بطي هاي إنك هذا نعم haye dhowr jeera kulamo ku dhiib galeen ها wali kankiyaa badnaay ما إنك يا بدن أيتين أو عن إنك فرحة بدن أيتين وعن إنك مرقم بدن أيتين ها حلا أو كوه ذا فايت ستريت أو عن قدومين عن هاي هاجي شاكش أبنا تاو بارك هاي كوه ذا أو حدقا بسلي لعروة مدل إلينا بنور الإلينا aha isla tiimid waa asbartay muhiimta ah haye markuu kaambiile maray ebir iyo ebira kaambiile ka maray mhm.
cayaartii ee muddaha daleerta haddana kaambi markii laha maray labaatan daqiiqa amaliyaa la dhiilahay Mhm.
markaa una ebi- languulle male lamada ku hod ewer iyo ewer ebir iyo ebiru Mhm.
rigoore lana heli markuu Mhm.
lanku abdiraxiim mad buu la eraaho usuuna ku hodahay Haye.
man kasta hanuunka dheeray yaa Markii markas.
man kas macnaa laga lugaajiira iska wadaba Haye.
ciyaartiyda buradaasaha ya laga sidi weeli Haye, lugaa dadku aamay.
ha arbitro sunu man hawda Aha.
fiik goy kala galantaa ka teegahay Aha.
penalty macnaa b- rigooro weli Aha.
rigoorada marka ana ma surnaa goolka baalisa surnaa korka galnyaa dhatiyo wejiga lugaa meel dhan kuwa hogla ay galaan Haye.
goolkun Ama korweega.
ama goolkun lasinku dhaliya lahaa haddu ku dib oo cayaartana gabagababa mara haysa Mhm.
boortadooya ninkoogi oo banaa eraayan ba- dhiirigiliyaan balaa banaa goolka aligo dhayday balaa yalaa banoonigana dhakada walaha kashuuda goor maa laakiin goolkana banoonigii nagi tufi markaan banaa kasta kiridi anagi farhadda oo badata markaan banaa yaka duubsami maanaa sida banoonigisa aan raabi dartay banaa yaka duubsami intaani banaa iska duubsanaani shitub celebration bani biyahay maay gool aishaka bubiina way banoonataha enkiyaa badan marka adi kurweytii kooxdii taa ani kuroya koodi aye
raadis azili hamiinu bes azili macna qaladkaada suu badi iska casili ha is azili marka ku tagti ha isku raadhaada marka hore doorasho ku haytay mise xooga ku haytay doorasho hayte wixii doorada miya ha Ha, aqoontiya la haytay mise aqoonti allah ha xirfada banoonigi bal aan ku dheeraya adno yaraantee harbiidiha aynu ahdo ama oo daraaman dariiqi daanyarka inku dhamaataan leebi aragdayn haye yaraantee mi aragnaa doorna jirti miya toornada jira somaaliya banjaako leh
agar qaada ungo suryan suryan. haye adeen Ya, adeen yang bersiaga.
wallashak banooni hore dhili Ha, dia lagi. Ha.
meega gool dhili mikrofonka mikrofonka walaa isgaabay
Sotong kau hatu dia.
Tanu dharkada dhanaya jirti mursin Nama sotong. Negara juta. Eh, sotong kau hatu dia ni.
haye Hmm.
laanjiran leh
لكن هنا أدي روسيا قرتين لا فعل على كل حال haye دو كان قوي يعني haye آه
waayahay guddiga kureejiyasi natiijada aan ka dhawaaqan insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مركهر إمرك لمات ما أنتمكم هتنجي لما عندي استيار كميل كستيروان دعلا الدنيا دش مر لما أتمنى ما هتنجي ما ملكي إيو شقالها قلتها إذا عدر ذي ورسن أبوان ذي إيو حريرياك برنامج كي إيو تغفتريالشة إيو فرصة يقان ذي Ee, saas oo kale maanta ku mahadnagay shirkadda hormuud oo runtii noo saacida haysta inta tartanka inta dareera iyo ee, s- mutadawacan ma aninka deeqaan sidii oo isgaarsiinta hegshaninka fududayti anka mahadsanta hormuud telecom soomaaliya Ee, may kaloo mahadnagay dhammaan guutahaan walaalaha garb walaal meel walba ay ruwaan iyo jaamacadda koonfurta soomaaliya oo su-aalo noo saacida haysta sanadkan diyaarintiya Ee, walaalkay maxamed salaad axmed eedyada maasinyo oo garabkay fadhi oona matalahay guddiga garab walaal oo tartanka daadihi ayaan usiiyo muxudiin xasan xusni cabdulaahi nuur aadan jecelow abwaan weerow iyo abwaan jaakole kulli sho eedan tan ku mahadnaga Ee, ooka kan may bahayti ooko xiise leh oo ka tartamayaan miiska mikrofonka idaacadda radio warsan tartamyaalka xaafadoo shal ah tawfiiq a iyo habar b runtii waa tartan wacdaro leh runtii tartanka dheehan farxad iyo xamaasad iyo aqoon isweydaarsiya arakorna waa hamiinkii saddexaad tartanada aan ka firfircoon u nahaa marni anti tartankan ka guda jirnay haminaduun bilo barakaysan ee ramadaan Ee, xusni oo ka maybaanta ka tartamay tartamyaalka xaafadda tawfiiq ee ooyo had aan lahaayeen inay loo weydiiy todoba su-aalood meelo todobadii su-aalood iyo la warsaysi li su-aalood si sax ay oon ku jawaabeen oo ku lukooyeen darajo mase dhibco deerayaan tuma ilama dhibcod meelasoayoon aan ku helno wal faa'iidaysiya oo ka kan haddeen aan sii gudagal tartamayaalka deegaanka habra biyona tartan ee, wacdaro layaha muujiyayona saasaatow dhigsho tawfiiq ah la tartamaya yoona may xag aan lahayn in la weydiiyo su-aalo deeraan todoba su-aalood meelase sax ayaan ku jawaabeen todobadii su-aalood la weydiiyo li su-aalood ku mid ah oo la kooyaan min lamlama dhibcod saasni oo ka helan tumi lama dhibcod yoona saas hata uma helna oo ka kan awal faa'iidaysi ee lamada xaafadood mashal helna yoona mayla koona tumi lama dhibcood guud ahaan tartankii oo kamaha ka idlaaday barbardhac ama bareejo oo la kooyan xaafadda tawfiiq ee tumi lama dhibcood haawar b tumi lama dhibcood tartankina meelasaaninka gabgaboowi ilaaha mahadaas isku leh subxaana wa tacaala cabdulaahi min dambe
waayahay muxudiin iyada maadsanta hamin damba haddii ilaahay iibso era waliba aan gudbi doonaa group e waana waliba is arag doonaana tartamayaasha shal ee wadajir e iyo tawfiiq b marlamaad yakanaga haddii ilaahay iibso era diyaar garoobeen lamada xaafadood oo ka wada jaraan group e wadajir e wadajir e iyo tawfiiq b insha allah min dambe tartan ku rajeeyana waayahay labada xaafadood iyo mimsakana siyaasi daraansha muujiyaan ku bacda barnaamijka gabagabeeyana halow haabare halow haabare halow haabare haabare haye gabagabadii barnaamijka hirnafadaha ayna dareenkiin hadhowaada
الحمد لله الحمد لله رب العالمين شكرا لكم على عمر الدين ودين الله وصلنا على السلام وعلى نكتاب السلام إذا أنا فرحتنا وعلى الله عن توفيق إذا انترسمت من الله وسوى السلام لا تقع الاتجاه إلا وقتنا من الجيزين لا تقع البدر ترسل أرسل ترسل في دعم الأنسياء ونزل لنا عن الله نصري بالله يجزيك
إذا ما سنتين هلو توفيق هلو توفيق على رادي وركان توفيق هي هدو هذا قبل قبدي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد مركز الكوريس ما يبقى مع التقديم وشكل إله سبحانه وتعالى oogkiisuugelinatartanna walaalnyaana haaware eediyeedan kamahadsin maxaadilamaadnaybas kule wacdallahi subxaanahu watacaala idaacadda wartan oyaan nin suurtageliydi inuuna cilmadaana meeluuna lakoyna una haka bandhikana qayb waa mahadiyin yaan jeediyaana idaacadda wartan taasoo kale dadka maalgeliyo hormuud iyo dadka kalaana magaajo dantan ku sheego korna eedan kama hadiniye kan kalamayba inil xus eedan mudana taageerayaalka xaafada tawfiiq oo si guud ahaan ayna tiirinaayeen ooka onayn saacidaayeen eedan maasini bilaan imigan yar iwiin culamaa udiin qolayska jaraan eedan inkamaha nagaana waana mayba meela ku kabahaane hadalkaana insha allahu tacaala oo ku walaaku dambeeyana mayba waa ini xaafada tawfiiq iyo iskiirinaadan iyo muujiyaan karta iyo mayreeraaye tartan wanaag insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا ربي يا توفيق اه من فايل إن شاء الله قلت ما برنامج كنته قبل قبيانا دمان maamulka shabakada iyo garab walaal iyo jaamacadda koonfurta ee dhammaantiin siegmahadnaga farsameeqaanka faraha fudud ee bilaal hilaal sheekh shacaab iyo saas oo kale barnaamijka kaalimiinku jeysada iyo hormuud dhammaano allah aayadooy qur-aan kariinkii ee qowlkii ilaahay